hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
waa talaado bisha oktoobarna kow sanadka duhur wanaagsan dhegaystayaal afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa koodii iyo barkii duhurnimo halkan washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaani iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah ku dhowaada lix boqoloo arday oo sannadkan ku biiray jaamacadaha magaalada boosaaso
aad baan ugu faraxsanahay noloshan cusub ee quruxda badan aan hadda ka hor aanan horey ugu jiri jirin kuliyadda waxaan ka baranaya full security and nutrition waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ku soo biiro sanad waxbarashadeedka jaamacadda boosaaso waxaan aad ugu faraxsanahay mar ku soo biiro jaamacadda boosaaso aan ka baranaya kuliyadda international leadership waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida ay u shaqeeyeen bangiyada dalka jabuuti dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka marhnaan doonaa gabti muuqiyo hanaan ilgaha sharaf iyo xishood mawluhu meeshan dayo miisaanka ubujiya
heesaas iyo hees kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn ciyaarihii balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose baarlamaanka maraykanka ayaa sii wada hannaanka baaritaanka maamuska xayuubin ka dhana ah madaxweyne donald trump iyagoo diray waraaqo yeedhma ah oo ay dukumentiyo kaga dalbanayaan looyargiisa amaba garyaqaankiisa gaarka ah iyo weliba xogayaha arrimaha dibadda iyagoo sidoo kale qorsheeyey in ay golaha hor yimaadaan toddobaadkana mas-uuliyiin hore ugu lug lahaa siyaasadda maraykanka iyo ukrain hoggaanka guddi hoosaadyada arrimaha dibadda sirdoonka iyo anshaxa ayaa xogayaha arrimaha dibadda mike pompeo u qabtay ilaa iyo maalinta khamiista inuu soo saaro dukumentiyo la xidhiidha eedda la soo oogay kadib markii qof uu bixiyey xog la xidhiidha in trump uu awoodda xafiiska u adeegsanayo in uu weydiisto dal shisheeyay inuu soo farageliyo doorashada maraykanka sannadka laba kun iyo labaatan guddoomiyaasha guddiyadan oo kale ah eliot ingel aadam shef iyo weliba elija communis ayaa sida oo kale isniintii warqad yeedhmaha u diray rudy juliani oo ah garyaqaanka gaarka ah ee madaxweyne donald trump iyagoo oo wakhtiga kama dambaystaana siiyey ilaa iyo shan iyo tobanka bishan oktoobar
saalax khashukji oo ah wiil uu dhalay suxuufigii waddanka sacuudiga u dhashay jamada khashukji ayaa waxa uu beeniyey in heshiis lacageed uu la gaaray dowladda boqortooyada sacuudi arabiya waxaana uu maanta si xoogan uu difaacay boqortooyada ka hor sanad guuradii koowaad ee dilka abiis khashukji oo ah xogogaal ku dhex jiray qoyska boqortooyada balse kadib isku bedelay dhaleeceeye ayaa labadii oktoobar sanadkii lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul howlgal ay fuliyeen shan iyo toban sarkaal oo laga soo diray riyaad meydkiisana ilaayo hadda lama helin kow iyo toban ka mid a dadkaasi oo la aqoonsaday ayaa maxkamadu waxa ay ku wajahayaan gudaha magaalada riyaad iyadoo shan ka mid a dadkaasina hadda ay wajahayaan ciqaab dil ah saalax khashukji waxa uu beeniyey in ay jirto in lacago la siiyo waxaana uu sheegay in kalsooni buuxda uu ku qabo hanaanka cadaaladda sacuudiga wuxuuna weeraray mucaaradka oo uu sheegay inay ka faa'iidaysanayaan kiiskan sanad ayaa ka soo wareegtay geeridii aabbahe aan jeclaa muddadan mucaaradka iyo cadowga bariga iyo galbeedka waxay isku dayayeen buu yidri inay ka faa'iidaystaan kiiskan si ay u waxyeelayaan dalkayga iyo hoggaanka khashaqji ayaa hadalkaasi ku soo qoray twitterka wargeyska washington post ayaa koodii april waxa uu wariyey in caruurta khashukji oo uu saalax ku jiro la siiyey guryo malaayiin dollarka maraykanka gaaraya islamar ahaantaasina ay mas-uuliyiinta u qoreen kumanaan dollarka maraykanka bil walba inay qaataan si hay-ada iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ayaa labaduba si toosa dilka ula xiriiriyay dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan eedeyntaas oo uu beeniyey
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaramada maanta ee v o a oo idinka imanaysa amaba idinka soo gaaraya washington haatan aynu ku bilowno dhinacaaya boosaaso in ka badan lix boqoloo arday oo cusub ayaa sanadkan iska diiwaangeliyey jaamacadaha magaalada boosaaso waxaana xaflad ardaydaasi lagu soo dhoweynaya lagu qabtay magaaladaasi ka qayb galay wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey iyadoo sanad walba xilligan oo kale ay iskuullada sare ay ka baxaan boqolaal arday ah una dallacaan heerarka jaamacadda ayaa waxaa maantay ku biiray mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso in ku dhow lix boqol oo arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo ka kala baxay iskuullada magaalada boosaaso waxaana loo sameeyey munaasabad soo dhoweyn ah si ay u bartaan xeerka jaamacadda iyo macallimiinta dhiga kulliyadaha kala duwan oo ay baran doonaan ardadan ayaa ah kuwa sanadkan soo dhammaystay dugsiy sare ee puntland waxaa kaloo jira dhallinyaro kale oo ku biiraya qaybo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso haddaba dhallinyaradan ayaa kula kulmay jaamacadda boosaaso waxaana weydiiyey siday u arkaan heerka jaamacadeed ay maanta u soo gudbeen iyo kulliyadaha ay kala doorteen inay bartaan waxaana ay ii sheegeen inay muddo dheer ku taamayeen in halkan ay soo gaarsiiyaan waxbarashadooda
aad baan ugu faraxsanahay noloshan cusub ee quruxda badan ean hadda kahor aanan horey ugu jiri jirin maadaama aan ka mid ahayn ardaydii iskoolka waxay noola muuqataa nolol kale runtii aad baan ugu faraxsanahay kuliyadda waxaan ka baranaya full security and nutrition waxaan ku jeclaaday kuliyaddan waxay ahayd kuliyad aan in badan interest garanayo aan xiseynayay alxamdulilah waxaan maanta ku guulaystay inaan halka ka bilaabo waana ku faraxsanayaan wallahi horta go-aankaas maaha mid cad laakiin alxamdulilah haddaan bacdalbaaj inaan shaqaysto ama inaan master aado weli maaha go-aanaan soo gooyey waalidka iyo asxaabteedu door waa kula hayaan kulliyadda tan waana igula ay taliyeen alxamdulilah waana waana bilaabay aan dhallinyaradii horeto aan aan dhallinyaro aan waqti badan soo wada qaadanno ay soo horjoognay ahayd laakiin dhallinyaradan oo dhallinyaro maanta cusub weeye aan insha allah waxaan rajeynaya dhallinyaro aan si fiican isu dhexgeli doonno isuna banan doono inay ahaato bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu maxamed xareed aadan ka soo baxay iskuullada boosaaso waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ku soo biiro sanad waxbarashadeedka jaamacadda boosaaso waxaan aad ugu faraxsanahay mar ku soo biiro jaamacadda boosaaso aan ka baranaya kuliyadda international leadership oo anigoo doonaya inaan cilmigaygii aan sii horumariyo taasna uga faa'iidaysanayo inaan naftayda iyo dalkay dadkayga wax ugu taro si aan berri mustaqbalkay ugu noqdo mid aad iyo aad u horumara kuliyadaan doortay waxa weeye naftayda aniga ayaa ka maaragtay aniga ayaa doortay sababtoo ah waxaan jeclahay inaan noqdo nin bulshada ka dhex muuqda oo doonaya inuu dadka hortooda baraarujinta iyo wacyigelinta ka qayb qaato noqdana berri madaxda dalka gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda boosaaso maxamuud sheekh maxamed ayaa ardada u sheegay inaysan isku marxalado ahayn heerka iskuulka iyo jaamacadda waxaana uu ku dhiirageliyey wax akhriska iyo in dadaalkooda ay laba jabbaaraan waa ina akhrin badan aad samayso dadaal badan aad samayso haddii cilmi baari aad noqoto waa inaad dadaal badan samayso markaa jaamacadda waa meesha laisku tarangareenla ma aha maantao dhan inaad kalaas ku jirto waxaad qorays keli maaha mar waxaa lagu dhaya waaad waxaad samaysaa maarata discussion baa la geli wixii aqoonta adi aad hayso iyo wixii aqoonta saaxiibka u ahaa inaa isu kentiin discussionka halkan aad ku samaynaysaa hadhow markii hay-ada u shaqaynayso mise maaratay kulamo markaa aadayso discussionka waa gelaysaa waa meeshan marka waa stageka ugu hore oo lagugu tarangareynayo lix boqol iyo labaatan iyo sideed arday ayaa iskamarata iska qortay diiwaangelintana way sii socotaa waxaa idin leeyahay arday walba meeshii uu maaratay iska diiwaangeliyey oo la dhahay maaratay xiisadiisu ku qaadanaya waa inuu maaratay aado marka haisdhihin waxyar dib u dhigo gadaal dambe maaratay xiisad laga bilaabi doonta haisdhihin saaxiibkayga maqan aan soo wadanaya haisdhihin qof walbaba keligiis buu soo geli saaxiib halkana ka samayna kii secondary si dhiganayseen waa iloobaysaa ku cusub baa halkan ka samaynaysaa marka waxaa idin leeyahay insha allah bal ka soo qaybgala maaratay xiisadaha oo sabtida bilaaban doono qof walba xilliga lagu qoray aroor haddii lagu qoray aroortiimow haddii duhur lagu qoro duhurkiimow haddii casar ku qoran tahay haddii bacdal maqhribaa ku qoran tahay tamteboladiinana isku daya sabtidii markaad saa u maadeen inaad tamtebolkiina heshiin jadwaladiina si kastaba ahaatee sanad walba xilligan oo kale waxaa iskuullada sare ee puntland ka soo baxa boqolaal dhallinyaro ah kuwaas oo ku kala biira jaamacadaha dalka halka kuwo kalena ay aadaan dalka dibaddiisa yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf haatanna aynu dhinacii kaalmaha heesaa jalleecna islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka liibaan jigjiga iyo heesta muuqdheer
gabti muuqiyo hanaan ilkaha sharaf iyo xishood mawluhu meeshan dayada miisaanka u buuxiya gabti muuqiyo hanaan ilkaha sharaf iyo xishood mawluhu meeshan dayada miisaanka u buuxiya masabka diinteenna mudan macnaha dhaqanee macaan kabdhihii kuma rimana iddimuunatoda rabtaba masalka aada ugu filan masabka diinteenna mudan macnaha dhaqanee macaan kabdhihii kuma rimana iddimuuna toda rabtaba masalka aada ugu filan sidii nuur muuni subax iftinkii ka soo mudhaay aday muuqdheeri naftani runti kugu maqan taho mustaqbalkaad maagantee adna nawaadaydan noqon sidii nuurumuuni subax iftinkii ka soo mudhaay aday muuqdheer naftani runti kugu maqanto mustaqbalka maagante hadna nalwaadaydan noqon yarti muxubada qalbiga sidii mawjadii baddii laabtayda kuma xatee xiskayga kuma idhaahdaa yarti muxubada qalbiga sidii mawjadii baddii laabtayda kuma xatee xiskayga kuma idhaahdaa xiisaha muhashada kalgacas adaa maalin iyo leen xabteermayalkaw hayee korman meherkeenna iyo aroos madalkaaga tumay xiisaha muhashada kalgacas adaa maalin iyo leen xabteermayalkaw hayee korman meherkeenna iyo aroos madalkaaga tumay sidii nuur muuni subax iftinkii ka soo mudhaay aday muuqdheeri naftani runti kugu maqan taho mustaqbalka maagantee admadna waadaydan noqon sidii nuurumuuni subax iftinkii ka soo mudhaay aday muuqdheeri naftani runti kugu maqan taho mustaqbalka maagantee admadna waadaydan noqon sidii nuur muuni subax iftinkii ka soo mudhaay aday muuqdheeri naftani runti kugu maqan taho mustaqbalkaad maagantee admadna waadaydan noqon wadaanka liibaan jigjiga ayaa ku luuqeynaya heestaasi halkaaad ka dhegaysanayseena waa v o a aynu ku laabanno qodobada kale ee aynu idinku hayno barnaamijka dhalinyarada maanta qaar ka mid a dhalinyarada ku dhaqan dalka jabuuti ayaa isku daya inay maalgelin ka helaan bangiyada ganacsiga ku yaala wadankaasi si ay u samaystaan ganacsi iyaga u gaar ah haddaba siday u shaqeeyaan nidaamka bangiyada jabuuti su-aashaas iyo kuwo kale oo la xidhiira bangiyada ku yaala dalkaas ayaa wariyaha v o a sagal siciid faarax waxa ay ka waraystay dayib faarax kamil oo ku xeldheer arrimaha dhaqaalaha iyo bangiyada
baanaanka horta wadanka waa inaan ogaano horta laba system baa jira waa system islaamig wax la idhaahdaa iyo bengigii kale ee confessional weyga ku shaqeeya dee run ahaantii labadaa baanba way jiraan waa run horta dadka reer jabuuti baanaanka weli waxaa la moodaa inaanay dee aynla qabsan amba inay ku yaro dhex jaahwareersan yihiin maalgelina baanaanka horta way sameeyaanoo dee waad arkaysaa saabaanaanka waaweyn waxaa ku yaala east africa bank amba dahabshiil bank waxaa kaloo ku yaala maxay ahayd salaan bank saba laftirkiisa baanadee horta kama gacan laabno labadaa baanba maalgelinta way sameeyaan amba labadaa system baa loo sameeyaa
ganacsigu wuu badan yahay dadka baananka amahada ka doonayn way badan yihiin marka baanku imise qaybood buu isagu ogol yahay inuu maal geliyo baananku horta nidaamkoogu saddex buu qaybsan yahay wasiiba islaamiga oo saddex hab buu qaybsan yahay kolka maalgelin laga hadlayo waa qaybtan la idhaahdo horta haddaan kasoo hadalno corporateka amba shirkadaha waaweyn xagga sare haddaan kaga soo bilowno waa qeyb kaloo la idhahdaa shirkadaha yaryar iyo badaadlayda iyo dukaanleydana way maalgeliyaan waa qeybtan dadkan mishaarka qaatana way maalgeliyaan dee runaantii dad badanna way ka faa'iideysteen oo xagga mishaarna haddaan ka hadalno markiiba madaxweynuhu yidhi dadka mishaarkoogu intaa yahayba bengiyada ha galaan markii bengiyadii ay galeen nin kastoo dee mishaarkiisa isku gaari lahaaba marka uu banki accountka amba koontka u furtay mishaarkiisii dee waxaa layidhi duu islaamiga sheygi baan kuu iibinaynaa haddii dee baan confessional u yahay amba baanki systemka kale ku shaqaynaya un yahayna lacagtaadii boqolkiiba intaa amba intaasaan ku siinaynaa dhalinyaro badan waxaa jirta intay barnaamijyo diyaarsadaan iyo wax oranaya bangigu ha i maalgeliyo laga yaabo iyagoon ku jirinba saddexdii categoria aad sheegtay ee bangiyadu ay wax ku sameeyaan marka qofkii dhalinyaraha ama jaamacaddii kasoo baxay ma fikrad lasoo orday oo yidhi aleleh labada erey baan aleleh waxbaan bilaabayaa kuwaasoo kale ayaga maxaa u bannaan
horta dhalinyarteenii mushkiladda haysata waxa weeyaan marka ay barnaamij sameynayaan anuu run ahaantii mid baan kula telin laha horta waxaan odhan lahaa ilaa khaarasi waa kan madaxweynuhu dee u furay meel la idhaahdo maxay ahaydee entrepreneurship meeshaa loo idhaaho u furay horta inay meeshaa tegaan oo meeshaa marka ay barnaamijka iskugu soo dubarido ay maalgelinta xagga baananka ula soo noqdaan ayaan horta aanu kula talin lahaa lakiin dhalinyarteeni waxay sameynayaan barnaamijkii marka ay soo sameeyaanba bengigii bay la imanayaan bengigu maaha meel amba maaha wakaalad u joogta inay adiga bilaa shuruudo horta wax kugu siiso shuruuduu leeyahy bengigani dee markii la sameynaya baanankaba dee baan baa ka mas-uula oo iyagaba dee bengiga dhexe xeer bay ku joogaan oo bengiga dhexaa wixii o dhan u xadiday oo dee iyagaba bengi baa ka mas-uula bengiga dhexe jabuuti markaa dhalinyartu waa run way cawdaan waxay leeyihiin baanankii nama maalgelinaya laakiin way idin maalgelinayaan ee idinkuna dhalinyara waxaad ku dadaashaan baan kula talinaha horta bal shuruudaha bengiga intaanad fikraddiini la iman horta bengiga mara oo shuruudaha bengi kastaba uu leeyahay akhrista mar dad badan waxay yidhahdaan bangiyada islaamka qudhoodu lacag bayna dul sartaan lacaglaan meeshu ma joogaan marka haddaad in yar sharaxdo bal farqiga labada system ay ku kala duwan yihiin maasha allah horta waa run marka lagu leeyahay islamic system amba system islaamiga iyo marka lagu leeyahay confessional amba system confessionaalku horta nin waxaad ogaataa maanta markay dadweynuhu leeyihiin warbaanka islaamigu system islaamigna uu ku shaqeynaya waxna uuna dul saaranaya horta tallaajada halkaa kuu taalla amba galaaseerka halkaa kuu yaalla markii dubay laga soo iibinayay qiimihii lasoo siiyey inta lagu soo qaado oo jabuuti lagugu keeno dee boqol kun haddaan galaaseerkan maanta kasoo siiyey dubay jabuuti markaan kuu keeno dee waxaad ku talagashaa inaanan boqol kun kaa siinayn islaamigu boqol kun kaa siin maayo waa inuu kaaga iibiyo qiimihii macaashkiisa uu ku dul darsanayo markaa dadkeenii waxay moodayaan markaan boqol kun dubay kasoo siiyey jabuutina aan kudhaa boqol iyo konton kun amba boqol iyo labaatan kun dadkeenii waxay ku odhanaya maadaamood islaamig tahay dee labaatankan iga daa waa dulsaare dulsaar maaha nebigu caleyhi salaatu wasalaam ba waa kii ilaahay qur-aankiisa ku lahaa war waxa la idiin xala waxaa la idiin xalaaleeyey inaad iibisaan shayga waxaana la iniga xaaraantinimeeyey inaad ribo wax ku iibisaan marka shaygani qofkii horta wuu soo iibsanayaa wuu kaa iibinayaa markuu kaa iibsanaya macaashkiisiibuu dul dhiganaya marka dadkeennu waxay moodayaan macaashkan qofka uu dul dhiganayo ayaa madaxoogii markiiba wuxuu madaxiisa kusoo boodaya inay tahay kii baankii ribada inuu la mid yahay mid kastaba lacag buu ku dul saaranaya oo kan islaamigu laftirkiisu dee shaygii markuu kaa iibiyo wuu soo iibiyey oo kaa iibinayo dhalinyaro badan oo waxaa jira hame ku haya ganacsi inay maxaa tala siin lahay horta waa inuu isagu is-aamina inuu wax samayn karo markaad wax samayn karto bangigiina haddaad ula timaado ood ilaahay tala saarato uu kula qabanaya laakiin haddaad halkaa banaanka un intaad joogsato tiraahdo waxaan rabaa bangigaasi inuu imaalgeliyo horta bangina kuwa iman maayo ku odhan maayo kaale aan ku maalgeline maadaamaad dhallinyar tahay qof businesskiisi soo koraya uu yahay marka dhallinyarta waxaan kula talin lahaa war horta macluumaadka raadiya informationka doondoona baananku siday u shaqeeyaan ogaada waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa dayib faarax kaamil oo ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo bangiyada islamarkaana magaalada jabuuti ugu warramayay waryahayaga sagaal siciid faarax haatana dhegeystayaal dhinacii ciyaaraha waxaa soo dhoweeya saaxiibka jamaal axmed cismaan
aad baad u mahadsan tahay shirwax kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno kooxaha dalka argentina ka dhisana boca juniors iyo river blade ayaa isku arki doona samafinalaha koobka libadoriaska ee latin america laga dheelo iyadoo kulankanna la ogyahay in uu daba socdo kulan horey labada kooxood u dhex maray sanadkii finaalihii labadaasi koox oo waddanka argentina ka dhisan si weynna u xifaaltama muddo ay ka jirtay ciyaartaasi arrimo carqalada dhibaatooyin ciyaartooyda iyo taageerayaasha soo gaaray intuba waxay noqonaysay muddo markii ugu horreysay konton iyo sideed sano labada kooxood ay kulan noocaasi oo kala yeeshaan waxaana muddo dib loo dhigay kulankaasi oo labada kun iyo sideed iyo tobankii dhacay finaalaha koobkaasi latin america laga dheelo balse markii qaar ka tirsan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee river blades ay weerareen bas ay la socdeen ciyaartooyda kooxda boca juniors sababtayna in ay dhaawacmeen qaar ka tirsan ciyaartooyda taa waxay keentay in kulankaasi laga soo wareejiyo bonis aires ee ah caasimadda dalka argentina loona soo wareejiyo magaalada madrid ee dalka spain oo gegada sandiego barnabe stadium real madrid ay ku dheesho ay ku dheelaan labada kooxood ka hor inta labada lug intaan laisku darin ay kooxda kubadda cagta boca juniors ugu guulaysan koobkaasi shan iyo saddex oo kooxda river blateska ay ku guulaysatay oo boca juniors laga wadronaaday haddaba kulankani dhacaya oo beri dhex mari doona samafinalaha ayaa waxaa la filayaa in ay si weyn markaasi taageerayaasha kubadda cagta adduunka indhaha ugu hayaan iyadoo laga baqdin qabo in mar kale dhibaatooyin ay ka dhashaan kulankaasi labada kooxood ay dheelaan shalay waxaa la ciyaaray koox kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska ee labada kooxood ee manchester united iyo arsenal oo ay wada dheeleen waxaana kulankaasi uu ku dhammaaday gool iyo gool oo bareejo ah labada kooxood ee manchester iyo arsenal oo ciyaartooda isha lagu hayay ayaa daqiiqadii shan iyo afartanaad waxaa goolka koowaad kulankaasi dhaliyay ciyaaryahan scott mactominy kadib baas uu ka helay ciyaaryahan marcus rashford ciyaartana ka dhigay gool waxba balse ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee naadiga arsenal pierre emerick umayak ayaa ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee manchester united daqiiqadii konton iyo sideedaad kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahanka bukayo saka kana dhiga ciyaarta gooli gool ciyaarta waxay ku dhammaatay sagaashanka daqiiq lagu talagalay goolala'aan bareja maanta waxaa la dheeli doona kulamo ka tirsan champions leaga oo waxaa is arki doona kooxaha kubadda cagta real madrid waxay la dheeli doontaa kooxda club ruge yuventus ayaa la dheeli doonta sidoo kale bayn liverkusen halka manchester city ay la ciyaari doonta naadiga dinamo zagreb waxaa sidoo kale dheeli doonaa naadiyada galatasara iyo b s g oo ah kulan xiiso badan halka kooxda kubadda cagta olombiakos ay la dheeli doonta naadiga zvezda tottenham iyo bayan munich ayaa wada ciyaari doona atlana waxay la dheeli doontaa naadiga shaktar donesk waxaa sidoo kale wada kulmi doona atletico madrid iyo lacamatif moscow oo iyaguna is arki doona dhegeystayaal waxyaabaha kusoo kora natiijooyinkaasi waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaasaynu joogto
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan ka hor intaynaan dhegeystayaal gebagabadii iyo weliba dhinacii kaalmaha ee saajaleeciina haatanna war naga soo gaadhay magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa ka furbay shirka caalamiga ah ee iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka shirkan ayaa waxaa la sheegay in ay ka qaybgelayaan wakiilla matalaya ilaa iyo konton dowladood waxaana markii ugu horreysay lagu qabanayaa soomaaliya mas-uuliyiinta shirkan ayaa sheegay in lagaga hadlayo wixii qabsoomay sanadkii hore iyo weliba qorshaha sanadka soo socda ee xasilinta arrimaha bini aadamnimada ee soomaaliya waxaana shirkan oo socon doonaa laba maalmood ka qaybgelaya islamarkaana ka hadli doonaa madaxuu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya iyo weliba wakiilada caalamka wixii shirkaasi kusoo kordhana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacada iyaga soo socda aad baad mahadsantahay shirwax dhegeystayaasha ayaan markan waxaan usoo qabanaynaa hees ay ku wada luuqayaan fanaaniinta cawale aadan iyo amin afrig
axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo
hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo hidiyo waddankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiidmi maayo hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo cidiyo waddankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wandhaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiidmi maayo
canaha ruuxa wadaynay wabayda u laaqi maayo caloowadi karasantiisa dhammaanu walwaali maayo wanaaganigo karaya waxyaalahu waagaag dhegeystayaal heestaasi ay ku wada luqaynayaan ama cododkooda sida talataaliga ah ay inoogu qaadayaan fanaaniinta cawaale aadan iyo amni afriik ayaan idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta kusoo gebagabayn doonaa waa jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc oo idle tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
wanaaganigo karaya waxyaalahu quri maayo
haddaan wacanay haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye allow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaaye ay
haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay heshiinay walaacii naga قدماي الو الو اينا نسواي الو الو اينا نسواي الو اينا نسواي